markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii ama xubintii wicitaanka dhegeystaha waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya nuur xasan nuur bukhaari
kulanti wanaagsan dhegaystayaal soomaaliya ayaa ku jirta marxalad doorasho oo kala guur ah xaaladaasi waxaa si gaar ah looga dareemayaa magaalada muqdisho ee caasimadda dalka oo ah xarunta siyaasadda iyo dhaqaalaha ee waddanka magaalada waxaa mararka qaar ka dhaca qaraxyo iyo madaafiic u badan hoobiyeyaal waxaa kale oo dhaca dilal qorshaysan iyo kuwo aanan qorshaysnayn dhibaatada ugu badanna waxa ay soo gaartaa dadka rayidka ah dilkii ugu dambeeyey waxaa lagu dilay dhowaan saddex qof oo rayid ahaa haddaba barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaan ku eegi doonaa xaaladda amni ee magaalada muqdisho waxaa marti iigu ah afhayeenka ciidanka booliska soomaaliyeed cabdifataax aadan xasan mudane cabdifataax marka hore kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa ku dhowaay aad iyo aad umahadsantiin v o a bal marka hore noo faahfaahi xaaladda guud ee amni ee xilligan ee magaalada muqdisho
walaal xaaladda amni ee magaalada aad iyo aaday u fiican tahay xaaladdu way degan tahay bulshada soomaaliyeedna xaaladeeda ammaan guud ahaan way degan tahay wayna adeeganayaan wax brobleman kama taagna markii laga reebo dhacdooyinkii yaraa ee shalay iyo daraad ka dhaceen magaalada bulshada soomaaliyeedna waxay u riyaaqeen sida uu ciidanka booliiska soomaaliyeed labadaas dhacdaba ugu jawaabay oo degdega badnayd marka hadda waxay aad u bogaadinayaan ciidanka booliiska soomaaliyeed wacdari uu ka muujiyey labadaas dhacdo waayahay marka doorka ciidanka booliska soomaaliyeed ee magaalada muqdisho waa door noocee ah mar haddii ay militarigana joogaan ciidankii amisom ay halkaasi ka shaqeeyaan booliskana ay joogaan doorkiina waa door noocee ah walaal magaalada muqdisho waa halbowlaha dalka magaalada muqdisho waa magaalo ay ku sugan tahay qeybaha kala duwan ee dowladda soomaaliya hadday ahaa lahayd golihii fulinta golihii sharci dejinta wasaaradihii arrimihii bulshada hay-adihii isbitaaladii wixii oo dhana magaalada ku yaala marka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeedna talisyadiisa oo magaalada gobolada ku dhowdhow markii laga reebo magaalada muqdisho wuxuu ku leeyahay talisyo kala duwan oo wasaaradii gaashaandhigga talis uu ku leeyahay jira ciidamada xooggana waxay qayb ka yihiin ilaalada madaxtooyada dalka oo iyaguna ay joogaan marka magaaladu ciidamadu waa wada degan yihiin walaal laakiin ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed boqolkiiba toddobaatan iyo shan wuxuu jiraa furimaha hore ee dagaalka ee lagu horfadhiya kooxaha nabadiidka waayahay dhankii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystayaal badan ayaa khadka whatsapp iyo telefonkaba noogu soo diray su-aalo ay ku qabaan dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay in aan soo dhoweeyo
magacayga waa maxamed mursan waxaan kasoo hadlaya degmadooda jir magaalada muqdisho afhayeenka booliska waxaan weydiin lahaa muddo intee la eg ay talayaasha ama mas-uuliyiinta joojin doonaan inay waddada xabad ku furtaan oo ay shacabka ku dhintaan tusaale ahaan waxaa dhacday mararka qaar in booliska ay xabad furaan si waddada ay ugu faraan mas-uulka gaariga saaran camal haddii taas ay dhacdo waa maxay doorka booliska ku leeyihiin inay arrinka joojiyaan ma jirtaa ama awood ma u leeyihiin booliska in ay soo xiraan mas-uulkaas haddii lacalla ay dhacdoba in waddada uu ku furto xabad uu ku furto xamaasinti
waa mahadsan yahay maxamed mursal marka hore walaal waxaan aada rabaa inaan u muujino boyntiga ah ee waddada waxaa xabad ku furta ciidanka booliiska soomaaliyeed taasi waxay ila tahay in aysan jirin oo booliiska soomaaliyeed ciidamada qalabka sida hadduu maxamed booliiska u yaqaano ciidamada qalabka sida waa ilaa afar nooc oo nabad sugid leh militari leh asluub leh booliis leh walow uu ciidanka booliiska soomaaliyeed mas-uul ka yahay nafta iyo maalka ummadda soomaaliyeed amniga gudaha waddadana ciidanka booliiska soomaaliyeed ayagaa taagan goob kasta hadday ahaa lahayd isgoosyada hadday ahaa lahayd waddooyinka waaweyn ayagaa waardiyey oo goob kasta ku sugan mana aha kuwa xabadaha ku furta ee aad sheegayso ciidanka booliiska soomaaliyeed ciidamada amniga xitaa ma ahan oo waa dhici kartaa dhif iyo qaliil ha u geyso tobabar xumo ama ha u geyso dabeecad xumo laakiin ciidanka amniga guud ahaan waxaan isleeyahay waa ka fiican yihiin inta hadda lagu tuhumayo midda kale oo ah boliisku awood muu leeyahay mas-uuliyiinta gala dembiyada noocaas in lasoo xiro booliiska soomaaliyed wuxuu awood u leeyahay shaksi kasta ee muwaadin soomaaliyeed ku xadgudba oo waxyeelo u geysta ama lasoo eedeeyo in uu soo xiro uuna horgeeyo xer ilaalinta iyo cidda xaqa u leh inay mariso cadaaladda ciidanka booliiska soomaaliyeed waa midka keliya awoodda u leh guri kasta iyo goob kasta ee loo baahanya in la galo ee warqad maxkamadeed sharciga loo haysto ciidanka keliya loo ogolya inay galaan waaye marka taas waxaa tusaale kaaga filan dhacdadii dhacday saddexdii bishan aan isbooska dabka ka dhacday dadkii intii wax dileen baxsadeen oo gaariga watay gaarigii meesha ay dhigeen waa guri meeshaay la galeen waa guri cid taqaanay oo daba jirtayna ma jirin laakiin xogta iyo xooraanka iyo baarista ay ciidanka booliiska soomaaliyeed sameeyeen ayaa waxay u suurto gashay gaarigii gurigii la geliyey iyo labada ninoo la socotay intaba inay soo helaan oo ay keenaan lasoo xero cidda mas-uulka ka eedna waajibaadkooda su-aal laga weydiiyo ilaa taliskooda xooga dalka soomaaliyeed taasi waxay ku muujinaysaa marka ciidanka booliiska soomaliyeed inaysan xuduud lahayn iyo goob ka xiran ee cid walba ee dhibaato ku haysa ummadda soomaaliyeed naftooda iyo maalkoodii waxaan awood u leenahay inaan soo xirno ama aan sharciga waafajin
anigoo su-aashaasi daba socda ee la xidhiirta waddooyinka rasaasta laga sheego isla waddooyinkaasi waxaa jirta in dhibaatooyin loogu geysto dhallinyarada ama darawallada kaxeeya gaadiidka loo yaqaano bajaajka marka arrintaasi ma booliiska dhibaatadaasi ay bajaajleyda ka sheeganayaan mise waa militariga mise ciidamada kale
walaal ciidanka booliiska soomaaliyeed ee taagan waddooyinka ee u taagan inay nabad galaan baabuurta ay wataan muwaadiniinta soomaaliyeed iyo muwaadiniinta soomaaliyeedba dhiigooda iyo hantidooda in la kala badbaadiyay waddadada u taagan yihiin dhaxanta iyo oraxda dharka ku caddaanaya waxaa sababaya kuleelka ka yimaada oraxda marka ma ahan ciidanka booliiska soomaaliyeed kuwa dhibaataynaya bulshadii ay oraxda u taagnaayeen ee dharka iyo koofiyadaba kula caddaatay waxay har iyo habeen heegan u yihiin difaacidooda shir waa dhici karaa hadda waxaa laga yaabaa dhacdada yarta a la arkaayo inaad su-aale iga weydiinaysiin laakiin boqoltaa la mid ahayd oo aan hakinaya jirta oo aan ka hor tagnay laakiin aana dhicin hadda adiga midaan aa ka daba tagnaya kuu muuqato ee aan soo qabanay laakiin kuwa aan ka hor tagno boqolaal waaye oo aan joojino hakino waafajino sharciga barno tobabar geyno xerno ma kullihii ciidanka booliiska soomaaliyeed boqolkiiba boqol waa dhamaystiran yihiin marxaladda dalkeena uu ku sugan yahay ayaa keenaysa in is-aaminaad daro ay dhex gasho askariga iyo ninka muwaadinka ah laakiin boqolkiiba sagaashan waxaan u naf furaynaa annagaa nafta hurna oo muwaadiniinta u istaagno oo si kan na weeraraya ee cadowga nagu ahna ma naqaano kan nabadda wadaana ma naqaano taa waxay nagu doorbidaysaa inaan naf halagnimo samayno oo qof walba aan soo dhoweyno kan dhiban aan u gargaarno ambalaas saarno hadduu xanuunsan yahay isbitaal geyno hadday waddooyinka xiran yihiin oo xaalado amni loo xiro xitaa ciidanka booliiska soomaaliyeed wuxuu diyaariyaa ambalaasyo iyo baabuur basas ah dadweynaha aan soco karin hooyooyinka culus iyo dadkaas lagu qaado laguna geeyo goobaha ay u baahan yihiin marka ciidanka booliiska soomaliyeed waa u gargaaraha bulshada wayna arkayaan bulshada boqolkiiba toddobaatan aaday hadda usoo fahmayaan bulshadana annagana waxaan u bogaadinaynaa wada shaqaynta rasmiga ay bulshadanala sameynayso waa mahadsan tahay adigana afhayeene dhegeysto kale ayaa khadka ku jira soo dhawo walaal magacaygu waa ilaad aydeen xasan oo ku sugan degmada booq ee dowladdeegaanka soomaalida afhayeenka ciidanka booliska soomaaliyeed waan salaamay iyo daadiyaha barnaamijka haddii aan su-aashayda dhex galo afhayeenka waxaan weydiin lahaa maxaa sababaya ciidanka booliska soomaaliyeed inay si bareer ah magaalada muqdisho ugu toogtaan dadka shacabka ah meeshii laga rabay inay argagixisada al-shabaab ay shacabka ka ilaashaan oo iyaga la dagaalamaan maxaase uga qorshaysan falalka noocaana oo soo noqnoqonaya mar walba waanad mahadsan tihiin
walaal waa mahadsan tahay waxaan u malaynayaa su-aalaha ay walaalhay weydiinayaan badi in ciidanka booliiska soomaaliyeed uu ku wajaho sida hadda waa asaga leeyahay ciidanka booliiska soomaliya maxay dadka u toogtaan walaal maba ahaba askariga booliiska soomaaliyeed qoligiisu wax ma dilo waxbuu badbaadiyaa sababtoo ah waxaan kuu leeyahay wax ma dilo labada dhacday hadda aad sheegaysid oo aad leedahay ciidanka booliiska soomaaliyeed geystay ma jiro mid ka mid ah labada dhacdo ay booliis geysteen ma jirto labadaba waa askar ka tirsan ciidamaha amniga kale ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay ka tirsan yihiin sababo kasta ha keento duruufaha jira ha keento askariga waxaa laga yaabaa asoo caafimaad qabo furinta aadaa dagaalkuu galaa markii dagaalka fasax uu soo qaadanayo magaalada soo aadaya xaalada famili dhan walbaa jiri kara nidaam kastaa jiri kara staressaa jiri kara wax kastaa imaan kara laakiin ciidanka booliiska soomaaliyeed qof sacab ah qori kuma taagaan xabadna kuma ridaan taasi waxaanba dareenka kuu siinayn ciidanka booliiska soomaliyeed waa midka u dhexeeya qof walba oo dhibana ah iyo midka dhibka geysanaya mar walbana dhexdooda ku dhinta kuna dhaawacma sidaa hadda bil ka horba aan shirkeyga jira aad ku aragteen askari soomaaliyeed oo jagboonti u taagan inuu ammaanka ilaaliyo intii loogu tagay lagu dilay isla goobtiisa marka askariga booliiska ah garo walaal ma aha midka dhibaateeya bulshada waa midka u gargaara bulshada waa midka habeen iyo maalin u taagan dhaxanta iyo qabowga dhacaya xalay muddadii aan ku mashquulsanayn baaridda kiiskan dilka ah waxay nagu qaadatay afar iyo labaatan saacadood afar iyo labaatankaas saac laga soo bilaabo taliska taliyaha booliiska soomaaliyeed taliyaha qaybta guuda booliiska soomaaliyeed taliyaha hoggaanka baarista dembiyada iyo anigii oo ah xitaa afhayeenkii cid naga seexatay oo hurday ma jirto ilaa aan soo helno dhacdada goobta ka dhacday realitigeeda aan libinta keennay marka ciidanka booliiska soomaaliyeed waa midkaas ee ma aha midka dadka dila dadkana dhaawaca waa midka wadada u fura shacabka markay cariiri ku noqota waa midka wadada gudbiya ee gacanta qabta bulshada markay jaam jiro baabuurta ka gudbisa marka walaal askarta booliiska maxay dadku u xabadaysaa micnaheedu ma ahan haddii ciidan oo dhan aad booliis u taqaanid booliiska soomaaliyeed ma aha midkaas waa midka u gargaara bulshada ee u bareeraa inuu bulshada ka hor istaago dhibaatada kusoo wajahay waa tahay dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa v o a waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo uu maanta marti inoogu yahay afhayeenka ciidanka booliska soomaaliyeed dhegeysto kale ayaan jeclahay in aan u yeedho
magacay waa xasan cabdulaahi cabdiraxmaan ee jooga magaalada muqdisho weydiinta aan weydii lahay afhayeenka booliska waxay tahay ma isleedahay iyadoo lagu jiro xilliga doorashooyinka magaalada amnigeedana inuu macnaha sii xumaanayo waxaa sabab u ah in dadka u xil saarnaa sugidda amniga ee taliyayaasha sarsare ahaa in ay ku mashquuleen dhanka siyaasadda iyo doorashooyinka ay ku dhex milmeen sidaas daraaddeedna ay markaa taliyayaasha hoose cid la xisaabtanta aysan jirin oo ay waxay doonaan iska samaynayaan xabadana sidoo doonaan ay u ridayaan misleedahay su-aashaas waxay sabab u tahay amni darada iyo didaalka ka dhacaya magaalada muqdisho maalmihii u dambeeyey weydiinta kaloo ku weydiinaya waxay tahay ma xaqiijin kartaa in ay ka madax bannaan yihiin laamaha ammaanka inay ku dhex siyaasadda inay ka madax bannaan yihiin miyay xaqiijin kartaa labada su-aal ayaan ku weydiinaya waa mahadsantaha
waa mahadsan tahay walaal tan ugu dambaysaa ka bilaabaya waa kuu xaqiijin karaa in sarkaal ama xibin ka tirsan laamaha amniga hadduu yahay booliiska soomaaliyeed ama xoogga dalka soomaaliyeedba uusan ka mid ahayn siyaasad ama uusan aqooninba siyaasadda sababtoo ah haddaanba siyaasad aqaano intaan darees gashto tuuto xerto difaac maba aadeenba sababtoo ah aniga waa waxaan dhihi karaa waa yacni naftihuraha rasmiga ah ee yacni ajirka waxaan shaqada aan haynaa annaga ajiraan u haynaa inaan ajir raadsano mutadawiciinaan nahay mutadawacnimada ayaa keenaysa qofka inuu mar walba gargaar fidiyo maraan dhiig hurno maraan hooyaad waayno maraan xaasaskeena iyo carruurtayna seegno bilal annagoo magaalada wada joognaa intaba waxay keenaysaa in aan u bareernay inaan ummaddan u qadimayno u adeegno ee nafteena aan u hurno ma ahan inaan marka siyaasadda iyo waxaas maba aqaano meel laga maro hadda aniga aan kula hadlahay sarkaal booliisaan ahay muddo labaatan sana ku dhawaadaan ahay mana aqaanba hadda meel xitaa yacni xiriir nagama dhexayn karo ani iyo qof siyaasi ah sababtoo ah ammaankiisa inaan sugo hadduu dhib gaaro waa isoo waca wareedhe meeshaana dhib iga gaaray kaalay xaaladda ammaana u qiimeeyaa laakiin ma aha askariga soomaaliyeed hadduu boliis yahay hadduu military yahay hadduu asluub yahay hadduu nabadsugid yahay qawaaniinteena kamaba mid ahaa in saraakiisha amniga xeerarka u yaalana xeer ciqaabeed ayaa ka yaala micnaheeda ciddii u bareerta xitaa waa inay marka hore ka tanasushaa xibinimada laamaha amniga markaas kadib ayay siyaasadda aadi kartaa midda kale su-aashii horeo ahayd dadka u xil saaran ammaanka oo doorashooyinka ku mashquulay saraakiishii hoosana ay taxadir daro wadaan taas waxaan kaa leeyahay taliyaha ciidanka booliiska hadda wuxuu u xilsaaran yahay ammaanka guud ee doorashada guud ahaan dalka goob walba oo wax lagu dooranayo habeen iyo maalin wuxuu qadka ugu jiraa goob kasta hadday shanta maamul goboleed ahaan lahayd iyo degmooyinka ku hareeraysan intaba wuxuu ka waraysanaya xaaladda ammaanka askarta joogta saraakiisha joogta intaba wax lagu mashquuli karaa male marka sarkaalka u xilsaaran saldhigga degmada ku yaala degmadaas amnigeeda iyo wixii kusoo kordha keliyo shaqo ku leeyahay maba ogaa doorashaa socota iyo waxaas adaa sheegaya maxaa soo kordhay intee wax ka dhaceen halkee wax loo socdaa qofkan yuu yahay nin mashquulsan marka caawa lix sac ku gaaraya berina markuu soo kaco adina meeshii ka bilaaw ay tahay waxaan kugu bishaaraynaa walaalkay qofka hadduu mar ka mid noqdo laamaha amniga waxay la mid tahay asagoo mutadawac noqday naftiisa iyo maalkiisa iyo cirdigiisaba u huray inuu ummaddan wax u qabto aysan ahayn in uu siyaasad iyo waxaas aada waxaan diyaar u ahay inaad dhinto askari haddaan noqoto micnaheeda waxay la mid tahay adoo yiri waxaan diyaar u ahay inaan dhinto marka nin dhimasho diyaar u maba sabab ma garan karo sabab uu mansab ka sarreeya raadiyo marka intaa ayaan oga baxayaa jawaabtaada
mudane afhayeen maadaama hadda lagu jiro xilli kala guur ah doorashooyinkii ay socdaan sidee ayuu ciidanka booliska soomaaliya gaar ahaan booliska muqdisho uu u sugayaa ammaanka welina doorashooyinkii waaweynaa waa ay dhiman yihiin marka maxaa idinkaga qorshaysan sugitaanka amniga ee doorashooyinka walaal ciidanka booliiska soomaaliyeed keliya doorasho uma shaqeeya maalin iyo habeen annaga waxaan qaadanaa formula aan ku shaqeynaa wuxuu yahay twenty four seven wax la yidhaahdo waa afar labaatanka saac ee todobada beriyaa la shaqeeya jimco melihi anigaa kula hadlaya jimcay ahayd waa og tahay waxaan taagnaa meeshii wax ka dhaceen ilaa habeen hore waa la bisnaa marka haddaanan jimcana lahayn iidna lahayn sabab oo aan dhaho maanta doorashaa jirtay ammaan hala sugo iyo beri doorasho ma jirtay ammaan yaa la sugi micnaheeda ma aha annagu har iyo habeen waxaa u taagannahay sugidda ammaanka dadka iyo hantida ummadda soomaaliyeed ee goob walba ku sugan haddii magaalada noqoleed muqdisho ama kismaayo baydhaba ama ay noqoleed jowhar beledweyne iyo gaalkacya iyo meel kastoo ay tahayba askariga booliiska taagan muhiimadiisu waa sugidda ammaanka annaga maalin kastayba noo tahay maalin ammaan subax kastay noo tahay maalin ammaanka la sugo subax kasta markaan soo kaco raadkii xali muxuu ahaa qofkan xali saldhig maxaa soo galay maxaa afar labaatanka saac ugu dambeeyey ay kaga duwan tahay dhacdadan yani statistic iyo wax la raadinayo ammaan leh shaqadeenu tahay hadday doorasho timidna culeys waxaa imaanaya keliya xaruntaas ciidanka leh la sii geeyo ciidankiiaan soo badinaa xaruntaasaa la geeyaa laakiin nolosha iyo sida uu u soconayo ammaanka waxay ka mid noqotay nolol maalmeedka aan leenahay nolol maalmeedkeenu ka mid yahay doorashadana waa qayb soo korortay keliya ciidan qaasaan u samaynaa waardiyey goobtaas doorashadu ay ka dhacaysa ayadana waxaan ka fikirnaa inaan lagu waxyeeloobin layskuna waxyeelayn gudaheeda marka maahina ma ahan in doorashada soo dhowey ciidanka ammaan ha sugaan maya har iyo habeen waxay u taagannahay sugidda ammaanka ummadda somaaliya waayah dhibaatooyinka ugu badan ee shacabka magaalada muqdisho soo gaara waxay u badan yihiin qaraxyo qaraxyadana sida aan la soconno bilooyinka dhawaa waxay ahaayeen kuwo lagu keeno baabuur marka maxaa u qabanla'dihiin baabuurtaasi magaalada soo gelaysa ee dadka lagu halagayo
waa mahadsan tahay walaal adiga waxaad aragtay hal iyo laba qaraxay mase ka warhaysaa inta aan annaga qabanay oo aan nafteen inta u biimaynay furfurnay ma ka warhaysaa ma ka warhaysaa miidiyaha qaarkood oo usoo bandhignay hadda labadii qarax oo ugu dambeysay dhacaysay waxaa ka horeeyey maalin siinka dheer aan ku qabanay ilaa dhowr jaako oo oo qarax ku xiran yahay jaakadihii oo laisku miidaaminaya ah uu askari soomaaliyeed jaakadii oo xirxiran intii halkaas la dhigay laga dheeraaday qof walba muwaadin intii laga fogeeya askari soomaaliyeed oo labisan aaday naftiisa ku biimeeyo kala furfuray mase ka war haysaa inta nooc ee ammaan ee habeenkii la qabto ee ammaanka ku saabsan annagu waxaan jecelnahay badbaadada nafta iyo maalka ummadda soomaaliyeed marka qof raadinaya inuu qof dhinto ayaa faana waxqabadkiisana ku faana laakiin annaga haddaan nahay boliiska soomaaliyeed qof inaan badbaadinaa raadinaa faana noomaahan noloshaynaaba ku dhisanba waan soo doonanay waa cibaado cibaado aan soo doonanayna cidna ooga haka mayno haddaan maanta toban baabuur qabanno iyo haddaan beri toban bamba qabanno sidii lagu xallin karaan ku xalinaa bambooyinkaan furfurnaa meeshii loogu kala baanayaan geynaa baaristeenaan qabsanaa ma aha inaan marka niraano kaalaya qaraxyaan qabana kaalaya niraano waxay u dhigmaysaa advertimenty marka annagana ma rabno laakiin adiga halka aad aragtay waxaa ka badan tobanka aan furfurnay aan qaban waayahay waa mahadsan tahay mudane afhayeen dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan fursaddiisa siiyo asalaamu calaykum bahda v o a magacaygu waa cabdisalaam kajooje waxaan joogaa magaalada galdugob ee gobolka mudug daadiyaha iyo afhayeenka booliska soomaaliyeed waan salaamay aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan jaanus ku helo afhayeenka booliska soomaaliyeed su-aalo muhiima ayaan u hayaa afhayeenka waxaan weydiinayaa saddexdii bere ugu dambeysay sidaydnu wada ognahay waxaa magaalada muqdisho lagu dilay saddex qof oo rayada midkood waxaa laleeyahay waa xubin ka tirsanaa ciidamada asluubta marka su-aasheedu waxay tahay shacabka muqdisho sidaynu wada ognahay waxay la nool yihiin maxaanku irahdaa qaraxyo iyo weeraro xilliga ay dhacayaan aan la ogeyn tuugo hubaysan oo taleefanadii iyo wax walba ka furanaya marka su-aasheedu waxay tahay afhayeen shacabka muqdisho ma waxay iska ilaaliyaan ciidamadii amniga oo sidaas waxyeelaya mise qolooyinka kale bay iska ilaaliyaan waad mahadsantihiin
waa mahadsan tahay walaal shacabka muqdisho waa kuwa ugu horumarka fiican guud ahaan dalka markii loo eego shacabka muqdisho waa kuwa ugu kobaca dhaqaale fiican guud ahaan dalka shacabka muqdisho waa kuwa ugu ganacsiga badan guud ahaan dalka shacabka muqdisho waa kuwa uga goobaha ammaan ee beeraha nabadda ama banaadir ama daarusalaam ha noqotee goobaha lagu dalxiisay dalka meel muqdisho ka badan ma jirto meel kaga jaam badanna meelaha kale ma jirto jimco kasta jaamka iyo dadka u socda dabaaldega iyo inay beerta raaxada aadaan waa dadka ugu tiro badan waaye taa marka waxay maragfur u tahay in bulshada muqdisho ay ammaanay u riyaaqday oo ay ku dalxiistay haysato dhacdo yar oo ka dhacday meel ama laga daba tagay lana soo qabtay ama laga hortagay ummadda soomaaliyeed iyo guud ahaan dadka ku nool gobolka banaadir waxba uma arkaan waxayna la shaqeeyaan ciidanka booliiska waxaan bogaadinayaa u mahad celinaya shacabka gobolka banaadir oo afar iyo labaatanka saac lasoo dhaafay intaan ku mashquulsaneen baarista dhacdadan har iyo haween saacad kasta maaseejyada iyo fariimaha noo soo diraa naguna caawinayay inaan xogta rasmiga ah ee dadka falka geystay aan helno taas marka waxay ku caddaynaysaa bulshada iyo shacabku inay isku duuban yihiin qofka xabadda riday ama xabadda ka fakatay ee ha muwaadinka dilayna lasoo qabanayo kama ha ku dhacdo mise kas ha ku dhacdo mise kas dhaafba ha ku dhacdee saddexdaas ficil ninkii geystaa waa laga abaalmarina laakiin bulshada soomaaliyeed lama noola dhib iyo qaxar meel yar wax ka dhacaan iyo meel waxay ka dhacaan dalalka waaweyn oo horumarka iyo awoodda sheeganayo qaarkooda ayagoo oo oo horumarkaasi awoodda sheeganayaan diyaarada hawada loogu galay oo oo waxaa aragtay ka dhacay laakiin annaga ummadda soomaaliyeed waxaan way ka kabsatay waana ka kabsan doonaa sida hadda aan arkayana horumar wanaagsana iyo muuqda haddaan buliiska iyo bulshada sidaan gacanta isku sii haysanana waxaan filaa sanadkan iyo wixii ka dambeeya inay bulshada soomaaliyeed noqon doonto africa bulshooyinka ugu horeeya labaad ama saddexaad aan ka geli doonaa fila insha allah aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa afhayeenka ciidanka booliska soomaaliya cabdifataax aadan xasan oo marti igu ahaa toddobaadkan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaan jeclahay inaan u mahad celiyey sidoo kale dhammaan dhegaystayaashii nagala qayb galay iyo kuwii ina soo wacay ama codadka noo reebay ee aanu ka gaari weynay in aan waqti siinno tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo